ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم waxaan ku dhex jirnay fii suurati albaqara waxaan ka hadlaynay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo allah subxaanahu watacaala kelimaad uu ku imtixaanay kelimaadkiina oo gutay iyo abaalmarinta allah subxaanahu watacaala uu abaalmariyey oo ku abaalmariyey adduunka inuu ka dhigo imaama linnaas yani qof muslimiinta dadka maaragtay imaam u noqdo alladii yuqtadaa bihi fi diin qof diinka looga daydo uu rabbi ka yeelay subxaana wa tacaala marka weli waxaan ku dhex jirnay baryadiisii markuu kacbadii ay dhiseen isaga iyo maaragtay wiilkiisii oo nabiyullaahi ismaaciila markii ay kacbadii dhiseen ay allah subxaanau watacaalaana baryeen inuu rabbi subxaana wa tacaala camalkooda uu ka aqbalo oo ay weydiisteen haddana in allah subxaana wa tacaala dad amarkiisa u hoggaansan uu ka dhigo duriyadood duriyadoodana yacni ilmaha labadoodaas faracoodana ummad muslimada ilaahay uu ka yeelo marka weli ducadii nabiyullaahi ibraahim iyo baryadii rabbi uu baryayey ayaan ku dhex jirnaa rabbanaa yaa rabbanaa nabiyullaahi ibraahim ducadiisii wey rabbigeeno wabcad soo saar fiihim ummaddaas dhexdeeda ka soo saar marka fiihim damiirka ku jiraahi waxaa loo celinayaa ummaddii hore aan kaga soo hadalnay oo maaragtay ummatan muslimatan laka uu yidhi wamin duriyatina ummatan muslimatan lak ummad adiga kuu hogaansantay ka yeel taas ummaddaas ayaan u celinaynaa wabcad allahayuu soo saar fiihim ummaddaas muslimadda ah dhexdeeda rasuulan rasuul ka soo saar rasuulka oo minhum ayaga ka mid ah yacni min anfusihim ka mid ah weeyaan naftooda ka mid ah rasuulkaasoo yatluu akrinayo calayhim dushooda ku akrinaayo aayaatika aayadahaada ku akrinayo rasuulkaasoo wayucallimuhum barayo ummaddaas barayo alkitaaba kitaabka barayo waalxikmata xikmadii barayo rasuulkaasoo wayusakiihim tahirayo oo wax alla wixii shirki ah ka tahirayo maxaa yeelay innaka adiga allow anta adigu alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay baa tahay oo cizo iyo sharaf oo dhan bay iskalayo awood cid kaa adkaan kartahay aynan jirin allihii alxakiimu weliba haddana xikmadaho shay walba meesha la dhigayo yacni garanayo oo xikmo u leh baa tahay marka sidaa darteed rabbiyow rasuulkaas ummaddaa kasoo dhex dir sidaas ayuu nabiyullaahi ibraahim rabbigiisa uu ku bariyey marka aayaddan يعني runtii ducadii نabiy لlahi ibrahim marku maaragtay لأhli الxaram ila xaramkiibuu joogaa bayt الlahi الxaraam uu dhex joogaa ahalkiisii ay u baryayo ayay maaragtay yani ducadan ay ka mid tahay weyan ducooyinkuu dadkaas u baryayay bay ka mid tahay weeyaan wuxuu baryay allah subxaanaه watacaala inuu duriyadaasi oo maaragtay yani duriyada xaramka joogto ayaga ka farcmay inuu rasuul ilaahay ka soo dhex diro subxaanaه watacaala allah subxaanaه watacaala ducadiisii nabiyullaahi ibraahim wuu ka aqbalay ducadiisii wuu aqbalay rasuulkiina waa laga soo diray yani ahl alxaram ayuu rabbi ka soo saaray dadkii xaramkaa deganaa ayuu rasuulkii ka soo diray oo nabiyullaahi muxameda calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku abtirsanayaa nabiyullaahi ismaaciil ayuu galaa nabiyullaahi ibraahiimna waa kaas jagtiisii awowgiisa kore ayuu ahaa marka duriyadoodii buuna ka mid yahay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu ilaahay ka aqbalayna qur-aanka maaragtay dhowr meel buu rabbi subxaanau watacaala noog noogu sheegay waxaa ka mid a aayadda fii suurati aljumuca ku jirto allah inuu aqbalay ducadii nebi ibraahim aayaddaasuu rabbi noogu sheegay muxuu allah leeyahay huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin yani aayaddaas intii ducadii nabiyllahi ibraahim uu ku baryey inuu rabbi aqbalay oo nabiyllaahi maxamed umiyiin oo ka soo dhex saaray ayuu rabbi noogu sheegay allah waa allaha soo saaray fi lummiyiina rasuulan ka soo saaray weeyaan markaasa sifaatkii uu nabiyullaahi ibraahim ku baryey baa la siiyey rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma waa intii uu weydiistay weeyaan fa taas weeyaan marka waa yani ducadiisii allah subxaana wa tacaala waa uu aqbalay waxaad arkaysaa allah baaba unagu ku galladaysanayo ummadaasi fii suurati ali cimraan allah wuxuu leeyahay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأنا لكم قال الذي سنة يا رسول في صفاتك نبي الله إبراهيم أو كبري له إنه إلهي ضدك أصو صاري ولذلك يعني حديث إمام أحمد في مسنده له قورنا أيه عن عرباط بن سارية رضي الله عنه حديث كاسنا أو صحيح يهي شيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الصحيحة oo maaragtay ku saxiixiyey wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dacwatu abi ibraahim wa bushra ciisa bnu maryam yani waxaan ahay buu yidhi aniga ducadii nabiyullaahi ibraahim oo baryay baan ahay walaalkay ciisa ciisa bnu maryamna oo nabiyullaahi ciisa ah bishaaradiisii baan ahay maxaa yeelay nabiyullaahi ciisa waatan allah uu leeyahy wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed rasuulka uu ku bishaaraynayana waa aniga buu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka ducadii nabiyllahi ibraahim ou rabbi aqbalay weeyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wabcad soo saar fiihim ummaddaa dhexdeeda waxaad ka soo saartaa alumma almuslima baa loo jeedaa ummadda adiga kuu hogaansantay dhexdeeda rasuulan rasuul ka soo saar rasuulka oo minhum ayaga ka mid ah rasuulkaasoo yatluu akrinayo calayhim dushooda ku akriyo aayaatika aayadahaada ku akrinayo rasuulkaasoo yani wuxuu ku dul akrinayo aayaadkaada ay yihiin wuxuu ku akrinayaa rasuulkaasoo wayucallimuhum barayo alkitaaba kitaabkii barayo yani aayaadka lagu dul akrinayo waa kitaabkaas weeye oo allah u barayo kitaabkan waxaa loo jeedaa alqur'aan alkariim waxyigaa ilaahay uu soo dejiyey oo aayaadka bayinaadka ah oo nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey rasuulkaasoo ku dul akrinayo baraya kitaabkaasi weeyaan wayucallimukum alkitaaba waalxikmata xikmadiina barayo xikmadaasi yani sida mufasiriinta qaar ka mida ay ku fasiraan sida xasan albasri iyo qataade iyo muqaatil wagayruhu min asalaf mufasiriintii salafka ka mid ah waxay ku fasiraan alxikmatu hiya sunnatu bay leeyihin assunnatu baa loo jeedaa wayucallimuhum alkitaaba kitaabkii qur'aanka buu baraya waalxikmata wuxuu barayaa sunnadii buu baraya maxaa yeelay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa shaarixatu lilkitaab kitaabka qur'aanka ayay sharaxdaa sidaasoo marka ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi maxamed oo u siiyey xikmadaas oo sunnadii ah maxaa yeele waa waxyigii labaadoo nabiyullaahi maxamed la siiyey sunnada weeyaan rasuulkaasoo wayuzakiihim tahiraayo yani cabdullahi bni cabbaas markuu maaragtay wayuzakiihim oo fasirayo wuxuu leeyahy yacni biaacati illaahi walikhlaas wuxuu ku tahirayaa aacada alla subxaanahu watacaala oy ateecaan ikhlaaska ay la yimaadaanoo rabbi subxaanahu watacaala acmaashooda ay u baraxtiraan taas ayay maaragtay yani ayay tahaaradu tahay weeyaan waxay ku tahirsamayaan waa maaragtay ikhlaaska iyo aacada weeyaan rasuulkaasu wayuzakiihim tahirayo markay allah ateecaan rasuulkiisa ateecaan ikhlaas ay la yimaadaan tahaaro ay helayaan weeyaan sidaasaa loo jeeda walidaalika yani maaragtay maxamed ibn isxaaq oo kale wuxuu soo guurinaya wayucallimuhum lkitaaba bacdu salafuu ka soo raraya markuu maaragtay aayadda fasirayo wayucallimuhum lkitaaba walxikma wuxuu leeyahay yucallimuhum lkhayra fayafcaluuhu wshara fayattaquuh yani wuxuu baraa khayrka ayuu baraa maaragtay nabiyullaahi maxamed ummadaas uu baraya markaasay samaynayaana la imaanayaan khayrkii sharkii buu baraa markaasay ka dhowrsadaan oo iska ilaaliyaan aysan sharka la imaanaynin sidaas maaragtay ayuu ku fasiraa weeyaan innaka adiga rabbiyow alcasiizu anta adigu alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay oo cizada iska leh wey yani laa yjizu laa yucjizuhu shayun fi samaawaati walaa fi lard shay rabbi allah cagdi gelin karo uusan awoodi karaynin ma jiro kulli allah subxaana watacaala awood buu uleeyahay wy alxakiimu allihii xikmo leh baa tahay allahayow yani fii aqwaalika wa afcaalika ayaad maaragtay xikmo ku leedahay allahayo subxaana watacaala marka yani waxa weeye xikmada waxa weeyaan yadacu lashyaaa fii maxalliha waxa weeye shayga shay walbaaba booska uu leeyahay ayuu dhigaa oo dejiyaa weeyaan marka waa xakiim wey wax walba wax ku habboon ayuu rabbi garanayaa wey mar haddaad sidaa tahay allahayo adaa casiizaho xakiimahe rasuulkaa ka soo dhexdir ummadaas ayuu nabiyllahi ibraahim yidhi waman yargabu can millati ibraahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynahu fi dunya wainahu fi laakhirati la min asaalixiin hadda allah baa subxaana wa tacaala ducadii markii uu baryey diinta nabiylahi ibraahim yaa maaragtay waxa ay tahay nala baraya diinta nabiylahi ibraahim waa diin tawxiid wey waa diin ikhlaas wey waa diin shirkiga nacab aad u maaragtay uga fog weeyaan oo aad u inkirta weeyaan diintaas nebi ibraahim allah wuxuu leeyahay qof jaahila oo naftiisa safaaxo ku sameeyey ama naftiisa halaagay cid aan ahayn maba nacdaba mana diido diinta nabiylahi ibraahim waman yargabu yani mantaasi waxaan leenaha waa ismu istifhaamin istifhaamkuna istifhaam inkaariya weeye maxaa yeele waxaa ku tusinayo ilaada gadaashiisa timid weeyaan ilaada gadaashiisa timid ayaana maaragtay baa ku tusinaysa weeyaan waman yargabu waman kumaa yargabu diido oo naco waman kumaa yargabu naco can millati ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisa yaa naco yani maa yargabu axadun can millati ibraahiima weeyaan waa istifaamku waa inkaari baana ma naco qofna diinta nebi ibraahim ma naco ilaa man qof mooye qofkaasoo safiha jaahilnimo sameeyey nafsahu naftiisa ku jaahilnimo sameeyey weeyaan yani naftiisa ku jahaalo sameeyey kaa mooye cid kale ma nacdo marka macnihii waxa weeye maa yargabu can millati ibraahiima axadu ilaa man safiha nafsah yani ilaa man jahila wa dalama nafsahu qof jahli sameeye oo naftiisa dulmiyey mooye cid kaleeto nabiyullaahi ibraahim diintiisa ma nacdo walidaalika ficilkan ragiba la yidhaahdo ragiba marka aragtaan ragiba haddii can ay la xiriirsado oo la yidhahdo ragiba canhu bimacnaa karihahu wa taraka canhu baa loo jeeda shayga la necab yahay baa la yidhahdaa ragiba fulaanun can kada waxaasuu nacay can haddaad raaciso waa sidaa wey amaa ficilka ragiba la yidhahda haddaad sii raaciso sii haddaad ku darto tiraahda ragiba fiihi haddaad tiraahdo macnaheedu waxa weeye ay axabahu waatabaca wuu jeclaaday oo wuu raacay weeyaan marka hadda ragibadan tii jacaylka ahayd maaha sababta can millati ibraahiima can baa la raaciyo waa ujeedaa waa tii nicitaanka ahayd weeye iyo karaahada iyo diididda diididda ahayd weeyaan waman kumaa yargabu naco can millati ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim diintiisa yaa naco يعني ما يرغب أحد منه قفنا من نعو دينة النبي الله إبراهيم إلا من قفمه إيه كعن بانعو كاسو ستها يعني الظلميي نفسه نفسي سظلميي السفه أبو حلوجي ذا الجهل والظلم بالوجي ذا يعني قف حقه كتغي كتغي استحقه وكتغي ونفسي سكذلميي باذي أو آبي ونفسي سكذلميي مركز كعن بانعو حتى لما نعضو وياه تعالي مركو سفيها بفسرها وحوليها يعني السفه وحلوجه الهلاك بالإرادة بوليه إلا من سفه نفسه قف نفسي سهلاقي مويه قف كلام من نعف معناها اسمه جراوية إلا هدوب حق انتكتك باطل آلي نفسي سهلاك بوصفه ومارك أهر سيدي وابو هلاقي ووحو حرام يجري مركز نبي الله إبراهيم دين تاس أو دين التوحيد كأوليمي عدنا على مجره ilaa qofka naftiisa halaagay ama naftiisa ka jaahilkaa mooye milati ibrahim marka maxaa loo jeedaa milati ibrahim waxaa loo jeedaa ay ariiqahu wamanhajah ariiquhu wamanhajuhu wadadii ou maray oo ka maaragtay diin dhigtay baa mil milati ibrahim loo jeedaa weya miladaas oo nabiyullahi ibrahim ou la yimidna waa milatu tawxiid wey waa diintii tawxiidka ahayd wey oo aan marna shirki lahayn waa midda allah subxaanahu watacaala ou nabiyullaahi ibraahim markuu nooga xikaayoonayo maaragtay qomkiisa markuu maarata xaqa u sheegayey kalimaadkiisii cadcadaaya tawxiidka taasaa loo jeeda yani markuu allah leeyahay subxaanahu watacaala fi suurati alancaam inii yani yaa qawmi inii bariiu mima tushrikuuna inii bariiu mima tushrikuun sowma shirki soo nacay sooma jeedin waxaan ka bari ah waxaad shirkigaad la imaanaysaan inii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan wamaa ana min almushrikiin tawxiidkiisuu cadays inii wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati waalard allah baan aniga keliya caabudaya wejigayga u jahaynaya shirkigana beri baan ka ahay buu odhanaya waa midda allah subxaanahu watacaala fii suurati zukruf ou nooga warramay markuu qomkiisa la hadlayo وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين bari baan ahay waxaad ka waxaad alla ka saki sakadiisa aad caabudaysaan bari baan ka ahay allah mooye allihii abuuray allahaas ayaan caabudayaa asagaa ii hanuuninaya ariiqa xaqa i tusiya oo leeyahay marka diinta nabiyullaahi ibraahim waa diin tawxiid wey waa diinta nabiyullaahi maxamed ilaahay oo la soo diray diinta nabi ibraahim ma aha mushrikiintu waxay sheeganayaan oy odhanayaan naxnu calaa millati ibraahim waa baatil wey wax ka jira male laanna nabiyullahi ibraahim shirki shaqo kuma lahayn mushrikiintuna wataniyiin shirki la yimaada bay ahaayeen amaa nabiyullahi ibraahim yani amaa nabiyullahi muxamed nabiyullahi ibraahim buu tawxiidka ku raacay sida allahba uu farayo subxaanahu watacaala uu leeyahay qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiimin diinan qiyama ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى سلا سولي في سورة الأنعام وما كان من المشركين دين تاس طريقة مستقيمك أو قيمك أو شركك العين أيو نبي الله إبراهيم دين تيسي أحيث أني أنا الله لا يوهرني دين تسليبا لليه رسولك عليه الصلاة والسلام بل نبينا الأمر يا إنه نبي الله إبراهيم دين تيسي راعه أمر أبا القسينية سيدو ربي يري ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم waxaan kuu waxyoonay an ittabic millata ibraahiim nabiyllahi ibraahim diintiisa raac baa nabiyllahi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka diintan oo aan cidna cadaahi jirin ilaa qofka maaragtay naftiisa shirki ku dulmiyey mooye waa diinu tawxiid wey waa diintii nabiyllahi ibraahim iyo diintii nabiyllahi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeyaan ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه نبي الله إبراهيم وان دورني في الدنيا أدون كمان دورني oo dadkii waqtigaa joogay baan ka dooranay weeyaan waxaanan u dooranay risaaladeenna iyo nebinimadii baan u dooranay saasaa loo jeedaa alistifaau waxaa la yidhaha alikhtiyaar waa doorashada wey annagaa dooranay adduunkaan dooranay macnaheedu waxaa weeye jacalnaahu nebiyan rasuulaa nebi rasuulaan ka yeelnay annagaa dooranay weeyaan nebi baan ka dhignay rasuul lasoo diraanu ka dhignay nebiyullaahi ibraahim adduunkii sidaasuu rabbi u doortayo nebinimadii iyo risaaladii buu alla siiyey wainahu nebiyullaahi ibraahim fi laakhirati qiyaamaha maalinta qiyaamaha markii la tagana la min asaalixiina dadka wan wanaagsan ayuu ka mid yahay dadka wan wanaagsan ayuu ka mid yahay wey marka axadka uu allah doortay risaaladiisa uu doortay nebinimadiisa uu doortay adduunka aakharena dadka wan wanaagsan oo saalixiinta ambiyada iyo rususha waaweyn ka mid a kayfa yargabu can axadun can millatihi seebou qof diintiisa u diidi karaa kan diidaya waxa weye waa qof naftiisa ka jaahil noqday waa qof naftiisa dulmiyey waa qof naftiisa halaagay ka un baa nabiylahi ibraahim diintiisa diido oo maaragtay ka tago weeyaan id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin marka idtaan id qaala lahu rabbuhu aslim yani waxa weeye wainahu walaqad istafaynaahu daas ayaan maaragtay halkaasaan ku tacallujinayn aan maaragtay darafka idtaan darafka halkaasaan ku xidhayna walaqad walaqad istafaynaahu fi dunya adduunkii baan ku dooranay nabiyllaahi ibraahim id wakti baan dooranay qaala uu yihi nabiyllaahi ibraahim rabbuhu rabbigiisu oo allah ah lahu ibraahim ou ku yidhi aslim ibraahiimow hoggaansan oo isdhiib oo ikhlaaskii iyo tawxiidkii la imow yani markuu ilaahay amray tawxiidka markuu amray oo qaala uu yihi nabiyllaahi ibraahimna aslamtu waan hogaansamayo waa isdhiibay lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodan isku dhiibay oo allah ah markaas ayaan dooranay oo aan ummadihii kale ka dooranay wy yacani nabiyullahi ibraahim markuu rabbi amray ikhlaaskii iyo tawxiidkii markuu amray istislaam oo isdhiibid iyo hogaansan markuu amray horay buu ka qaatay nabiyullahi ibraahim markiiba horay buu ka qaatay marka waktigaas ayaanu dooranay nabiyllaahi maaragtay ibraahim waktigaasaan dooranay baa laleeyahy maxaa yeelay tawxiidkaasaan ilaahay ku doortay uu ku ilhaamiyo siiyey rabbi subxaana watacaala aslim yani hogaansanaa loo loo jeeda isdhiib wey allah u hogaansan allah isku dhiib ikhlaas la imow tawxiid la imow shirkiga ka fogow sidaasaa loo jeeda si uu yeelay nabiyllahi ibraahim soo u hogaansama fiiri qaala nabiyllahi ibraahim wuxuu yidhi aslamtu waan hogaansamay lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayaan u hogaansamay buyi wawasa biha ibraahimu baniihi wayacquubu yaa baniya ina allaha istafaa lakum ddiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wawafaa wuu dardaarmay bihaa yani milladaas ay bi haadihi lmilla diintaas aan soo sheegnay oo aan axadna caahi jirin ilaa shir ahlu shirkiga mooye cid kale aynan diidaynin waxaa dardaarmay ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim baa dardaarmay baniihi wiilashiisa u dardaarmay wiilashiisii ayuu nabiyullaahi ibraahim u dardaarmay wa yacquubu nabiyullaahi yacquubna wuu dardaarmayo baniihi buu u dardaarmay asagana nabiyullaahi ibraahim yani wuxuu dhalay sidaad la socotaan nabiyullaahi ismaaciil oo waladkiisa ugu weynaa ah nabiyullaahi oo maaragtay haajara ay u dhashay faraca uu nabiyullaahi maxamed ku abtirsadana asalka uu ku abtirsadana asalka nabiyullaahi maxamed uu ku abtirsadana ka mid ah wuxuu dhalay oo kaleeto nabiyullaahi isxaaq oo saara ay u dhashay haweentiisii ay iyadana u dhashay oo nabiyullaahi yacquub asagana dhalay walidaalika nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi yacquub markii loogu bishaareeyey baa haddana yani maaragtay wa min waraa'i isxaaqa yacquub inuu isxaaqna uu dhali doono ayaa bishaare loo siiye weeyaan marka nabiyullaahi ibraahiim awlaadiisii wuxuu u dardaarmay tawxiidkaas kelimatulikhlaas ayuu u dardaarmay weeyaan waa kelimadan oo ah aslamtu lirabbi alcaalamiin uu yidhi taas ayuu maaragtay u dardaarmay marka bihada damiirka hadda waxaan u celinaynaa sida alimaam maarata alqurtubi oo sawaabka ka dhigaayo yani waxaan ka dhigaynaa kelimadii oo yihi qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin kelimadaas ayaa maaragtay loo jeedaa maxaa yeele wuxuu leeyahy lianahu aqrab almadkuur ayadaa lasoo sheegay wax lasoo sheegana ayadaa ugu dhow meeshii aan dhihi lahayn yani waman yarqabu can millati ibraahima aan la aadi lahayn wuxuu leeyahay qurtubi yani meeshaan aslamtu lirabbi alcaalamiin aan u celinayno waa isku mid un weeyaan maxaa yeelay aslamtu lirabbi alcaalamiin waa tawxiidkii laftiisay tilmaamaysaa weeyaan marka nabiyullaahi ibraahim awlaadiisii tawxiidkaasuu u dardaarmay wakadalika nabiyullaahi yacquubna awlaadiisiibuu u dardaarmay wayacquubu wawassaa biha yacquubu yacquubna wuu dardaarmay yani ay baniihiibuu u dardaarma weeyaan caruurtiisiibuu u dardaarmay nabiyullaahi yacquubna dardaarankiisa allah wuu noo keeni doonaa maxaa yeelay nabiyullaahi yacquub ilaa labiyo toban wiil ayuu dhalay labiyo tobankii wiil ayuu u dardaarmay tawxiidkaas ayuu maaragtay amray oo faray oo uga tegay weyaan nabiyullaahi ibraahim marka hadalkiisaan wadna muxuu nabiyullaahi ibraahim yidhi markuu awlaadiisii la dardaarmayay yaa baniya wiilashaydiiow ina allaha alle istafaa wuu doortay wuu dooray lakum idinka wuxuu idiin dooray addiina ay tawxiida tawxiidka ayuu rabbi idiin dooray subxaanahu watacaala awlaadiisii ayuu kelimadaa kula dardaarmay diinkan waxaa loo jeedaa waa diin lislaam allah baa idin doortay diinkaasuuna idiin doortay diinkaasoo aan cid nacdaahi jirin ilaa man safiha nafsahu marka diinkaas nabiyllaahi maaragtay yani nabiyllaahi ibraahim oo u dardaarmo waa diin tawxiid weeyaan ikhlaaskii wey diintaasuu ilaahay maarata u doortay buu u sheegay ina yaa baniya inamadaydiyo wiilashaydo ina allaha alle istafaa wuu doortay lakum idinka wuxuu idiin doortay addiina diinkaasuu idiin doortay tawxiidkuu idiin doortay inaa u istaagtaan idinka qaadataan ku dhaqantaan sidaasuu rabbi idinkugu doortay wey mar haddii tawxiidkaa laydin siiyey falaa tamuutunna ha dhimanina oo ha dhimanina ilaa wa antum idinkoo ah muslimiina muslimiin idinkoo hogaansamay mooye si kale ha ku dhimanina yani adduunka markaad ka tegaysaan idinkoo muslimiina ka taga falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa waantum ilaa walxaalu antum idinka aad tihiin mooye muslimuuna kuwa hogaansamay oo rabbi isku dhiibay idinkoo ah mooye si kaleeto adduunka ha kaga teginina yani markaad dhimanaysaan idinkoo muslimiina dhinta adoo muslima oo muwaxid ah oo rabbigaada u hogaansan oo shirkiba aan lahayn adduunkan ka teg sidaasaa loo jeeda falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yani maadaama tawxiidka ilaahay uu siiyey nabiyullaahi ibraahim awlaadiisiina tawxiidkaasi u dardaarmay marka waxaa la rabaa inaan ku dayano ambiyada ilaahay inaan kaga dayano annagana awlaadeenna qof walbaaba inuu tawxiidka u dardaarmo yani tawxiidka inuu u dardaarmo maxaa yeelay tawxiidka iyo diinta islaamnimadu waa ra-sumaalka qofka uu leeyahay weeyaan raasumaalka uu qofku leeyahay wey haddii asagoo muwaxid ah oo alla rumaysan oo aan shirki wadanin adduunka uu ka tagaahi hataa xataa haddii macaasi uu sameeyey cadaab uu ku galaahi laa yukhalladu fi naar naarta laguma waariyo mar hadduu ahlu tawxiid yahay macsi uu galo hadduu cadaab ilaahay ku galo macsi uu la yimid hadduu cadaab ilaahay ku galo isagoo muwaxida naarta ku waari maayo marka tawxiidka waa ra-sumaalka qofka muslimkaahi uu leeyahay weeyaan sidaasuu nabiyullaahi ibraahim ayuu u dardaarmay allahna subxaana watacaala ummadda muslimiinta oo nabiyullaahi moxamed ilaahay kasoo ka soo dhex diray ayagana wuu u dardaarmay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaasuu allah leeyahay subxaana watacaala yani dadkii mu'miniinta ahaa ayaa cabsida ilaahay la faraya xaqa taqwaa iyo inaynan dhimanin inay muslimiin ayagoo aan yihiin mooye ayagoo muslimiina keliya inay dhintaan ayaa la doonayaa weyan wawasa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya ina allaha astafaa lakum ddiin ووص... أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي marka diintaas nabi lah ibraahim oo dardaarmay waa diin islaam maxaa yeelay diinta islaamka tawxiidka ugu horeeya waa diin islaam waa diinta alla agtiisa diinka sidaan ognahayba diin kaloo ilaahay agtiisa diina ma jira aan islaamka ahayn ma jiro weya ina diina cinda allahi alislaamu sidaasuu rabbi leeyahy subxaana watacaala waa diinka haddausan qofka isaga la imaanin oo diin kale uu la yimaadana aan laga aqbalaynin weeyaan lagama aqbalayo iyadana siduu rabbi subxaana watacaala fii suurati ali cimraan uu ku leeyahay waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin lagama aqbalayo diinan islaamka ahayn qof laga yeelaayo ma jiro marka diinkaas ayuu nabiyllahi ibraahim dardaarmay am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowtu amkan waa midaan hore usoo marnay oon odhan jirnay mufasiriintu waxay yidhaahdaan am almunqatica ayaa la yidhaahdaa oo maaragtay yani waxay wadataa macna alistifhaam alinkaari iyo wa macnaa bal alidraabiya labadaasay wadataa istifhaam oo diidda ah su-aal weydiin oo diidda ah iyo waxay wadataa waxa la yidhaha idraab jeesasho bashi idraabiga ahaydo macnihio laga jeesta weeyaan macno kalaa laga jeesanaya midaa loo jeesanaya bal akuntum bal am kuntum shuhadaa waa adoo yiri kale bal akuntum adoo yiro kale la mid tahay akuntum bal iskaba dhaaf inaad maaragtay yani hadalkan aayadda wuxuu anfinaya uu diidaya yuhuudda iyo nasaarada ayaa waxa lala hadlaya kuntumka laleeyahay waa ayaga wey yuhuudda iyo nasaarada waxay dhihi jireen ay leeyihiin nebi ibraahim iyo awlaadiisii kaanuu calaa diini alyahuudiyati waalnasraaniya yuhuuddana waxay leeyihiin nabiyullahi ibraahim iyo caruurtiisii waxay ahaayeen yuhuud diintii yahuudday haysteen nasaaraduna waxay leedahay diintii nasaaraday haysteen siibaa marka lagu radinayaa oo laleeyahay am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi am bal akuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa xaadir ah oo markhaatiya oo goobjoog ah baad ahaydeen id wakti xadara u yimid ou ku yimid yacquuba yacquub almowtu mowtkii oo geeridii ah ay ku timid markaasna goobjoog baad ahaydeen yan markaa leedihiin nebi ibraahim iyo nabiyullaahi yacquub waxay ahaayeen calaa diini alyahuud aw calaa diini nasaara markaad odhanaysaan ma goobjoog baad ahaydeen sidaasaa laleeyahay id wakti miyaad goobjoog ahaydeen xadara uu yimid almowtu geeridii iyo dhimashadii mowtkii yani geeridii ay timid yacquuba nabiyullahi yacquub ay ku timid markay nabiyullahi yacquub geerida ku timid miyaad goobjoog ahaydeen id wakti miyaad goobjoog ahaydeen id wakti miyaad goobjoog ahaydeen qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi qaala uu yihi nabiyullaahi yacquub libaniihi wiilashiisa uu ku yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii ay min bacdi mowtii dhimashadayda dabadeed ilaa geeridii baa ku timid wuu dardaarmayaa markaasuu leeyahay maa tacbuduuna min bacdi ani hadda marka asaga uu la joogo waxay caabudayaan ilaah bay caabudayaan allah asagoo u caabudanay caabudaan laakiin markaad dhinto dabadeed caruurteediiya maxaad caabudi doontaan maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii ay min bacdi mowtii dhimashadayda dabadeed maxaad caabudaysaan bal iiga warrama buu yidhi su-aashaasuu weydiiyey cibaadadiina maadaama asaga iyo aabihii iyo dadkiisii ay ahaayeen dad muwaxidiina awlaadiisii buu rabaa inuu ogaado marka nabiyullaahi yacquub qaaluu waxay yidhaahdeen awlaadii nabiyullaahi yacquub waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka adiga macbuudkaadii adiga nabiyullaahi yacquuba macbuudkaadaan caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha macbuudkoodii ayaan caabudaynaa ibraahiima ibraahiim ahaa wa ismaaciila ismaaciil ahaa wa isxaaqa isxaaq ahaa ayaanu caabudaynaa ilaahan ilaah baan caabudaynaa ilaah oo waaxidan keligii ah mid keliya ah allahaas keliya ayaan caabudaynaa buu yidhahay wanaxnu anaguna muslimuuna kuwa hogaansamay baan nahay muslimuuna kuwa hogaansami baan nahay lahu allah kuwa uhogaansami baan nahay allah baan u hogaansamaynaa oon isku dhiibaynaa sidaas ayay maaragtay awlaadii nabiyullaahi yacquub ay ugu jawaabeen weeyaan marka yani tawxiidkoodii bay cadaysteen aabbahood hortiisana ay ka cadaysteen waxay caabudayaan waa maxay waa nabiyullaahi yacquub macbuudkiisii oo allah ah aabbayaashii nabiyullaahi yacquub aabbayaasha markuu tirinayey ayuu wuxuu tiriyey saddex buu tiriyey nabiyullaahi mar waxay tiriyeen saddex nabiyullaahi ibraahiim nabiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi isxaaq laba waan ognahay oo aabbayaal bay u yihiin oo masalan isxaaq yacquub uu dhalay waa aabbihii wey isxaaqna waxaa sii dhalay ibraahiim baa sii dhalay laakiin ismaaciil adeer buu u yahay maadaama isxaaq uu la dhashay idan maxaa aabba ay u leeyihiin ay aabba u dhahayaana adeer u dhigi waayeen waxay yidhaahdaan yani waxaa la yidhahdaa waa min baabi takliib baa la yidhahdaa arrintaana la rajaxaya alib takliib baa la yidhahdaa oo waxa weeye carabta ayaa waxay isticmaashaa adeerka ayay waxay u isticmaalaan aabbay u isticmaalaan alcarabu tusami alcam aban aabbay yidhaahdaan marka adeer weye nabiyullaahi yacquub aabbaana laga dhigay marka waa aabbo wey nabilahi ismaaciil baa ujeeda nabilahi ismaaciil waa adeer weeye yacquub uu adeer u yahay maxaa yeele isxaaq uu la dhashay marka maadaama adeer uu yahay isagana aabbo oo kale baa laga dhigay weya sidaasaa loo jeeda wey marka ilaahaataan caabudayna ilaahan waaxidan marka ilaaha kadaa koreeto umaa ka bedelanaynaa ilaahan waaxidan baan caabudaynaa alla keliyeeto ilaah keliyeeto oo keligiisa uluuhiyada la gooni noqdo oo wax shirkiya lahayn allahaasaan caabudaynaa wanaxnu anaguna muslimuuna kuwa hogaansamay baan nahay bimacnaa mutiicuuna khaadicuun kuwa ilaah yani maaragtay u hogaansamay baan nahay sidaasay leeyihiin marka yani ambiyada yani maaragtay diinta ay dhammaanteed wada wateen rususha ilaahay uu soo diray ambiyadoo dhanba waa diin lislaam diintaas ayay wateen wanaxnu lahu muslimuun waa muslimiin kuwoodii hore muslimiin bay ahaayeen yani ambiyada ilaahay soo diroo dhan muslimiin way ilaa nabiylaahi maxamed laga soo gaaro kuwa ilaahay u wada hogaansamo muslimiina bay ahaayeen wey maxaa yeelay yani waxa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ambiyada masal xadiid maaragtay bukhaari muslim ay maaragtay warinayaan oo imaam axmed oo warinaayo xadiid abi hurayra nabigeena wuxuu yidhi naxnu macshara alambiyaai wlaadu callaatin diinuna waaxid annaga haddaan nahay ambiyadii dhammaanteen ambiyada ilaahay uu soo diro idil waxaan nahay yani aabba keliya sadaduu dhalay laakiin hooyooyinkood ay kala tigsan yihiin yani awlaad alcallaat waxaa la yidhahdaa yani dadka hooyooyinkooda ay mukhtalifka ay iskhilaafsan yihiin laakiin aabbo keliyeeta leh ayaa la yidhahdaa awlaadu callaat baa la yidhaahdaa marka diinteenna waa mid wey dadku aabbaanna ay kulligeen laakiin kala hooyo hooyoa hal diinun baa la nimid zaman kasta ha joogeen nabiyullaahi nuux wixii lala soo diray ayaa nabiyullaahi maxamedna lala soo diray intii ambiye ka horreysay ama ka dambaysayba yani waxaan ujeedaa nuux ka horreysay ama ka dambaysay ayaa lala soo diray weyaan marka diintoodaas waa yani maaragtay waa hal diinay wataan oo diinulislaam weeyaan marka wanaxnu lahu muslimuun allah baan uhogaansamaynaa maadaama allah koonkao dhan ba ilaahay uhogaansan yihiin walahu aslama man fi samaawaati waalardi dawcan wakarha wailayhi yurjacuun marka taas weeyaan tilka ummatun qad halat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun waxa weeye aayaddan yuhuudda iyo nasaarada maalin walbaba ku qaylinayo leh anagu maaratay ibraahim yuhuud buu ahaa ama nasraani buu ahaa oranayo baa la leeyahay dadkaas nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi yacquub nabiyullahi yani mar ismaaciil awlaadii ay dhaleen oo ambiyadii nabiyullaahi yuusuf wakayruhum waxay ahaayeen dad ummad saalixiin oo ahlu khayra wayna tageen waa uma tagtay wey camalkooday leeyihiin waxay rabbi yani rabbi subxaana watacaala ay kala kulmaan bay leeyihiin dad wanaagsan bay ahay adiga duriyadiisii baan ahay awlaadiisii baan ahay isku diin baan ahay yani haddaad tidhaahdo oodan camal falin camalkay samaysan jirin aadan samaysanin hadalkaada wuxuu kaa noqonayaa mujarad iddica wa la yidhahda sheegash sheegashu kaa noqonaya marka waxaa la leeyahay يعني la idin weydiin maayo waxay sameeyeen idinkana waxaad samaysaan la weydiin maayo marka waxa ku anfacayo waa camalkaagii un weeyaan aabbahay baa fiicnaa awowgay baa fiicnaa anna waan xumahay ku baxsan maysid aabbahay baa fiicnaa iyo maaragtay awowgii baa fiicnaa waxaad ku badbaadaysa ma aha weeyaan tilka taas waxaa la ishaarayaa ambiyadaa laga soo sheekeeyey weeyaan nabiyullaahi ibraahim iyo awlaadiisii nabiyullaahi yacquub iyo awlaadiisii baa la ishaarayaa weeyaan tilka taa ummaddaa laga soo sheekeeyey ummatun ummad wey ummadda oo qad khalad tagtay yani qad madat min qablu horay u tagtayo waa dhammaadeen ilaahayba u maaragtay ay aadeen waa ummad horay u dhammaatay oo tagtay weeyaan waktigoodii bay qaateen laha ummaddaasi waxay leedahay ooy maaragtay allah uu kula xisaabtamaya maa kasabad waxay kasbatay wax alla waxay samaysato ayadaa iska leh hadduu khayr yahayna rabbi baa ka sawaabini hadduu dembi yahayna idinka idin dhibi maayo waxba idin gaarsiin maayo wy lahaa ummadaas waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay bay leedahay walakum idinkana waxaad leedihiin maa kasabtum waxaad shaqaysataan waxaad kasbateen oo shaqaysateen baad leedihiin marka wixii idinka aad samaysaanna ummadaas ambiyada ilaahaya loo qabsan maayo sida aan ayaga waxay samaysteen aan la yimaadeen aan idinka laidinkugu qabanayn ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum idinkana waxaad kasbataan baad leedihiin walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay samayn jireenna laydinma waraysanayo laydin weydiin maayo maxay saa u yeeleen maxay sidaa u yeeleen laydin oran maayo sidaan ayagaba loo weydiinaynin waxaad samaysataan marka waxaa la rabaa qof walbaaba camalkaaga inaad ku tala gasho aabbahay baa fiicnaa maaragtay waa wanaagsanahay taasoo kale maaragtay dad fiicanaan nahay adna aad dariiqii garab marsan tahay waxba kuu tari mayso waxay kuu tarayso malaha aabbaha fiicnaantiisii isagaa iskaleoo ilaahay sii uu ka sawaabinaya subxaana watacaala xumaantaadana adaa lagaa sawaabinaya waa maaragtay sida nabige nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou noogu sheegay xadiis abu daa'uud ibni maaja ay warinayaan wakayruhum وغayruهmaa ay warinayaan oo sheekh nasir الdin اalbani uu maaragtay isagana taصxiixinayo yani maratay xadiiثa abi hurayra wuxuu nabigeena leeyahay alayhi الsalaaةu wasalaam man baطأa bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisa uu dib u dhigaa nasabkiisa ma hormariyo yani aniga reer hebelaan ka dhashay iyo qabiilo landheeraan ahaa iyo reer fulaan baan aha camalkaagu hadduu ku reebo naarta un baad geli reer hebel waxba ku tari maayaan nasabkaagii ila camalkaada dib kuu dhigay nasabkaagii oo maaragtay laandheeranimadii waxba kuu tari mayso ambiyadii aad ka dhalatay iyo rusushii warwanaagsaneyd ood ku abtirsanaysay waxba kuu tari mayso mar hadduu camalkaaga ku reebo marka waxaa la rabaa camalkaaga inaad ku dadaasho inuu camal saalixa noqdo ikhlaaska aad ku dadaasho tawxiidka aad ku dadaasho ayaa lagaa rabaa weeyaan walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo ama camaa shaygii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyana laydinma weydiinayo maxay u sameeyeen laydin oran maayo sidaan ayagaba camalkiina loo weydiinaynin wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuuddii iyo nasaaradii baa laga hadlaya mid kastaba ayada ayaa iskeed hadalka u odhanayso kunuu ahaada muslimiintiiye huudan ee yahuudan yuhuud noqda yuhuudda sidaasa muslimiinta ku yidhaahdeen nasaaradina waxay yidhaahdeen kunuu ahaada nasaara nasaara noqda macnaha ma ahan inay yuhuuddu odhanayso war ama yuhuud noqda ama nasraani noqda maaha nasaaraduna ay odhanayso war ama nasaaro noqda ama yuhuud noqda maahe mid walbaba iskeeday u codsanaysa ay leedahay muslimiintii ay leedahay kaale yuhuudda soo gala yuhuuddi baa odhanayso nasaaraduna waxay leedahay kaalayo nasaraaninimadii kaalayo soo gala bay ku leeyihiin maxaa markaas soo gashaan yani aad helaysaan tahtaduu aad hanuuntaan wa qaaluu waxay yidhahdeen kunuu ahaada huudan yahuud noqda aw amase nasaara nasaara noqda tahtaduu waad hanuunaysaan hanuun haddaa rabtaan muslimiintiiy kaalay halkaa kasoo doonta bay leeyihin yuhuudna waxay leedahay kaale yuhuudnimadii ka doonta nasaaradana kaale nasaaranimadii ka doonta bay leeyihin marka waa amaanidii aan ka soo hadli jirnay hidaayao dhan ba ina ayagu haystaan oo hidaayada sooda ay tahay hanuunka uu ku jiro ayay maaragtay sheeganayaan weyaan taa allah baa radiyey subxaana watacaala ama anigooda inay tahayna iyo yadidiilooyinka sheegan jiren inay tahay ayuu rabbi noo sheegay wax ka jira inaysan jirin qul waxaa tidhaha nebi maxamedow millata bal iska dhaaf inaan yuhuud iyo nasaaro noqone inaan nasaaro ama galno ama yuhuud aan noqono ama nasraani noqone millata ibraahiima nattabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nabiyullahi ibraahiim diintiisii baan raacaynaa marka millatadan waxaan ku nasbinaynaa ficil meesha ka go-an baan ku nasbinayna ku kordhigaynaa wey mafcuul uga dhigayna nattabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisii baan raacaynaa iyo ariiqadiisa islaamka ahayd xaniifan xaala kownihi nabiyullaahi ibraahim mid iishay ou yahay yani muxuu ka iishay can iladyaani albaatila diimaha baatilka ah oo dhan ou ka tegey xageeba u leexday oo u jeestay ilaa diin alislaami wa ilaa diin alxaq diinka xaqa xaggiisa ayuu u laabtay weyaan diinka xaqa ahaa ayuu dhinaciisa u jeestay weyaan marka marka sidaasa nabiyullaahi ibraahim uu ku tilmaamay bal waxaad tidhaahdaa inaan yuhuud bal qul waxaad tidhaha nabi maxamedow bal iska dhaaf inaan yuhuud iyo nasaaro midood noqonee millata ibraahiima nattabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisii ayaanu raacaynaa sidaas ku dhex baa la leeyahay xaniifan xaala kownihi xaniifan nabiyullahi ibraahim aan ka xaalaynaynaa xaniifkana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa almaa'il qofka leexdo ayaa la yidhaahdaa xaniifka loo yaqaana marka walidaalika hadda axnaf markay yidhaahdaan qofka carabta axnaf yaa la yidhahdaa midkaan dhahna xogolafka aan dhahno cagaha korofan qofka cagakorofka yani baa la yidhahda axnafaa la yidhahda marka yani waa maailo wuxuu ka leexday shirkigiibuu ka leexday wuu ka leexday nabiyullahi ibraahim wuxuu u leexday islaamkii tawxiidkiibuu u leexday wey marka nebi ibraahim diintiisaas ayaan raacayna wamaa kaana mana uunan ahayn nabiyullahi ibraahim min almushrikiina kuwa rabbi la wadaajiyo khalqigiisa kamid ma uunan ahayn halkaa marka waxaa la yidhaahdaa sharbeeb baa ku jirto tacriif baa ku jiro yani idinka mushrikiin baa tihiin wey laakiin nabiyullahi ibraahim mushrik ma ahayn yuhuud iyo nasaara mushrikiin baa tihiin laakiin nabi ibraahim mushrik ma uunan ahayn sidaasaa maaragtay yani tacriif baa ku jiro maxaa yeelay maadaama ay yidhaahdeen cusayr ibnullah iyo masiixu ibnullah ay dhaheen ayu shirkin akbar min hada waa shi mushrikiin wey marka sidaa darteed ayuu rabbi subxaana watacaala leeyahay wamaa kaana min almushrikiin idinka mushrikiin baa tihiine ibraahim mushrik ma unan ahayn sidaasuu rabbi subxaana watacaala ku leeyahy siduu allah yidhi subxaana watacaala maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin nabi ibraahim yahuud ma ahayn nasraanina ma ahayn wuxuu ahaa yani xaniif muslima buu ahaayo diimaha shirkiga ka leexday diinu tawxiidna u leexday buu ahaa mushrikiintii oo wataniyiinta ahaydna kamid ma ahayn weeyaan quluu aamana billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahim waismaaciila waisxaaqa wayacquub walasbaati wama uutiya muusa waciisa wama uutiya nabiyuuna min rabbihim quluu waxaad tidhahdaan haddaa muslimiintii tihiin yani waxaa lala hadlayaa dadka muslimiinta ah waxaad tidhaahdaa markay yuhuudda idin yidhahdaan kunuu huudan nasaaradan idin dhahaan kunuu nasaara waxaad ku tidhaahdaan aamanaa billaahi aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wamaa kutubna waan rumaynay iyo suxuf diinna waan rumaynay unzila la dejiyey wamaa kitaabna waan rumaynay unzila la dejiyey ilaynaa anaga naloo soo dejiyey kitaabkii anaga naloo soo dejiyey oo qur'aanka ah nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey asna waan rumaynay wamaa kutubna waan rumaynay unzila la dejiyey ama maaragta suxuf baan rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim loo dejiyey wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil loo dejiyey waisxaaqa nabiyullaahi isxaaq loo dejiyey wayacquuba nabiyullaahi yacquub loo dejiyey waalasbaati awlaadii yacquubna loo dejiyey alasbaat waxaa la yidhaahdaa waa jamcu sibtin sibtin ayaa asbaat lagu jamciyaa waxaa loo jeedaa waa waladu sulbiga wiilka adiga dhashay ayaa la yidhaahdaa marka awlaadii yacquub ayaa asbaabta la yidhaahdaa sida abulcaaliya iyo rabiic ibni anas iyo qataada ay ku fasirayaan waxay leeyihiin alasbaatu banu yacquub ithna cashara rajulan awlaadii nabiyullaahi yacquub wey oo labiyo tobanka nin ahaa ayaa asbaata la yidhaahdaa markaasay leeyihin walada kullu rajulin minhum jamaacatan min annaas mid kasta oo labiyo tobankaa ka mid ahba wuxuu dhalay umad buu dhalay maarata waa farcamay oo jamaaca min annaasa ka maarata ka farcantay markaasaa fasumu lasbaata sidaasaa maaragtay loogu magacaabay alasbaat ayay leeyihiin waxayna la mid tahay allah subxaana watacaala maaragtay aayadda uu leeyahay waqadacnaahum itnatay casharata asbaatan umama itnatay casharata asbaatan macnaha hadalka ay maaragtay culammadaa salafka ay leeyihiin oo maaragtay abulcaali iyo rabiic iyo qataade ay ku fasireen aayadaasaa tusinayso waxaan ka dhignay oon ka yeelnay yacni labiyo toban qabiilo ayaanu ka dhignay weyaan oo ummado ah baan ka dhignay marka awlaadaasi sidaas ayay maaragtay uga farcameen weyaan hadalkaa marka ku iraahda markay kunuu yahuudan aw nasaara idin dhahaan aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquub walasbaaq arrintaas ayaan rumaynay ku dhaha baa la leeyahay waana sida maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ou noo sheegay xadiis imaam albukhaari fii saxiixii ku jiro can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu leeyahy abu hurayra kaana ahlu lkitaabi yaqra'uuna atawraata bilcibraaniya waxay ahaayeen dadkii ahlu kitaabka ahaa kitaabki yani tawraadda ahaa ayay yahuudda akrin jireen luqadda cibriga la yidhahday ku akrin jireen wayufasiruunaha bilcarabiyati muslimiintana waxay ugu fasiri jireen wayufasiruunaha bilcarabiyati liahli lislaam dadka muslimiintana carabay ugu fasiri jireen kitaabkooda tawraad ahaa markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tusadiquu ahla lkitaabi walaa tukadibuuhum waxay idiin sheegaan ha rumaynina hana beeninina ayuu nabigu ku yidhi waquuluu waxaad tidhahdaan aamanaa billahi wamaa unzila ilayna waxaad tidhahdaan allah baan rumaynay wixii naloo soo dejiyena waan rumaynay sidaa ku dhaxa marka laa tusadiquu ahla lkitaabi walaa tukadibuuhum waxaa loo jeedaa ahlu kitaabka aqwaashooda saddexaa laga dhiga yani kalimaadka israa'iiliga saddexaa loo qaybiya inuu yahay wax kitaabkeenna ou ogolaaday oo sawaabkiisa uu ku qoran yahay oo u rumeeyey kaasoo kale waa rumaynaynaa ahlu kitaabkiibu kitaabkooda ku yaalay kitaabkeennana wuu sheegay waa rumaynaynaa inuu yahay shayga ay sheegeen wax diinteenna kasoo horjeeda shayga diinteenna kasoo horjeedana hadday la yimaadaan waa beeninaynaa annagana waa diidaynaa maxaa yeele diinteenni baa diiday wixii ay ka aamustay oo diinta aynan beeninin aynan rumaynin taasaa loo jeedaa yani maaragtay inaan ka afhaysano ayaa la yidhaahdaa hana beenin hana rumaynin hana beenina hana rumaynin maxaa yeel wax ku tusa inaad rumaysana ma haysid waxaad be inaad beenisa maaragtay kuu diidana ma haysid weeyaan marka inaad hadalka uga baxdo aamanaa billahi wamaa unzila ilayna inaa uga baxda buu nabigu na faray calayhi salaatu wasalaam marka yani aayaddan qulu aamana billaahida aayaddan ilaa akhirkeeda laga gaaro yani nabiga calayhi salaatu wasalaam sida imaamu muslim fii saxiixu ku warinaayo kadalika abu daauud iyo nasaa-i ay warinayaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabaas kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yani aktara maa yusallii alrakcatayni alatayni qabla alfajri nabiga wuxuu ahaa labada ragco oo qabla alfajriga salaada subaxii labada ragco ka horaysa oo sunnada ihi inta badan wuxuu ahaa mid ku akriyo aayaddan quluu aamanaa billahi wamaa unzila ilayna oo fii suurati albaqara ku jirto iyo aayadda ku jirta qul yaa ahlu kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun aayaddaas labadaas aayadood oo labada ragca ku kala akrin jiray bacda alfaatixa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka annagan inaan sunnadii qaadano sidaasoo kale aan yeelno nabiga ku raacmaal rabaa calayhi salaatu wasalaam quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waxaan rumaynay billaahi allaan rumaynay wamaa kitaabna waan rumaynay unzila la dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyey wamaa kutub ama suxuf baan rumaynay unzila la dejiyey diin baan rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim lagu soo dejiyey ayaanu rumaynay وإسماعيل النبي الله إسماعيل لقصه دجي وإسحاق النبي الله إسحاق لقصه دجي ويعقوب النبي الله يعقوب لقصه دجي والأصباط يعني وإلى الأصباط يعني أصباط لقصه دجي ومارسي ذرية النبي الله يعقوب أه لقصه دجي ويا وما كتبنا وارميني أوتي لسيي موسى النبي الله موسى لسيي كتاب التوراة وعيسى النبي الله عيسى لسيي كتاب إنجيلها وارميني وما كتبنا والرمينا أما الصحف دين بالرمينا أوتي لسيي النبيون نبياشي من ربهم أنبياء إلهي وطن من ربهم حق ربي قول لسيي أيام الرمينا يعني مسلمين فا ما هم كوا وحكا لقاد قادة ما حدينا بالرمينين يعني أنبياء كهر ريسي خصيشي كهر ريسي كتبين كهر ريسي قصة مسلم كهدون الرمينين إمام الله ما بحيبه إمام الله ما بحيبه وياه marka intaasoo idinba waan rumaynay leeyihi laa nufarriqu kala geyn mayno oo kala saari mayno bayna axadin mid oo minhum ambiyadaas ka mid ah ma kala saarayno yani qaarna inta rumayno qaarna beenin mayno sida yahuud iyo nasaaradu ay yeelaan nasaaradu qaar bay rumeeyeen qaarna waa diideen ciisay rumaysan yihiin nabiyullaahi muusa iyo kullina waa diideen يعني يهود نبي الله عيسى بيدين أنبياء بدن يدين نبي الله موسى بوتان لا سكلا يهود ليهين ويا مركا مسلمين تسلا معه خلافيهين لا نفرق كالجين مينو كما يعني كالصار مينو بين أحد منهم يعني ندعو أيها من كاملة مكلا جين ويا ونحن أنغنا مسلمون قوه قال سمين قوه قال سمين أيان نحي له الله قوه قال سمان نحي sidaas dhaxadaba dhaxa oo maarta iraada baa leeyahay wanaxna lahu muslimiin ilaahay baan hoggaansanno isku dhiibnay sida iraada marka yaani dadka muslimiinta ma kala geeyaan rususha iyo ambiyada ilaahay uu soo dira marna ma kala saaraan weeyaan ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى في سورة في سورة النساء أيو كجو الرمية يعني ما أردت ذلك قالها وحيالها أي سميان أيو رب كجو الرمية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله سدى سوليه مركا لما ربو أنبياء إله إلا كلقابه إلا كلقفضله لمرنا لمر لما أقلوه مرنا لما أقلوه وإن أود الرمينه وإلا حدان الرمينين لم يكتمل إيماننا ma dhamaystirmaayo iimaankeeni weeyaan waxbaa ka dhiman mu'min ma noqonayo qofka haddii uusan rumaynin maaragtay rususha dhammaanteed maxaa yeele arkaanul iimaankeennay ka mid tahay allah inaad rumaysid malaa'igtiisa rumayso rusushiisa rumayso kutubtii aad rumayso dhammaanteed oodan kala saarin baa la rabaa weeyaan fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ibtadow fain aamanuu hadday rumeeyaan ahlu kitaabkii بمثل ما آمنتم أي بما آمنتم وحي آت رميسان إذنك به الشيء قبا آت رميسان هذه أي رميان فقد اهتدوا هنوني يعني هذا هداية حقيقة هي للو شيء أيهم حيد هذه كونوا هودا أو النصارى تهتدوا بيدين زمان هداية حلقة ما هداية وحوي sidaas aad ilaahay iyo rusushiisii eednan u kala qaadin rusushiisii iyo ambiyadiisii aada u wada rumayseen hadday u rumeeyaan way hanuuniyeen laakiin intay kala qaadqaadayaan oo qaarna beeninayaan qaarna rumaynayaan ma arkaysa yani iimaan ma hayaan baa hidaaye ma hayaan wey fain aamanuu bimili ma aamantum marka laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan mar waxay yidhahdaan bimilida يعني مثل ذي أي زائد أه مثل ذا أي زائد بيليه ووحي لم يكهي ليس كمثله شيء موكره كافت كجلت وزائدها لإله مرك هل كان مثل ذا زائد بيليه فإن آمنوا هذي رميان بمثل ما آمنتم هذا يروك لم يتيليه بما آمنتم بما شيء هذي رميان آمنتم آت رميسين شيء إذنك آت رميسين haddii ay rumeeyaan yani sidaasay leeyihiin faqad ihtada way hanuuni ama in la yidhaahdo misluda ma ahan waxa ziyaadada ahe waa ba'da waxa ziyaadada ah ba'da ayaa zaa'ida oo markaa macnaheedu uu yahay misludaas marka laga dhigo yani sifatun limasdarin maxduufin masdar meesha ka go-an ay markaasi milida ay u noqoto صifo ay u noqoto imacsi ay u noqoto weeyaan oo markaa macnihi wuxuu noqoni fain aamanuu hadday ahlu kitaabkii rumeeyeen alyahuudu wاnasaara bimili maa aamantum iimaanan iimaan ay rumeeyaan iimaankaasoo mila maa aamantum kaad rumayseen la mid ah bihi maagaba yani shaygaad rumayseen la mid ah hadday rumeeyaan faqad ibtado way hanuuniyeen marka labada macnoba laba macno wanaagsan wey ama ba'da zaa'ida ka dhiga ka dhigo oo waxa weye milidii waxaa tiraa waa nactu limasdari maxduufin iimaanankaa usoo qadaro iimaanan ay rumeeyaan iimaankaasoo mila ma kii lamid ah aamantum aad rumayseen bihi isagaba kii aad rumayseen lamid ah hadday rumeeyaan faqad ibtado way hanuuniyeen allah sidaa u rumayseen ay u rumeeyaan ambiyadiisa iyo rusushiisa ay rumeeyaan oynan kala qaadin way hanuuniyeen hidaayadii waa lahaya ama mitlooda ziyaado ka dhigo ba'daas maarata isticmaal ba'duna markaa ismawsuul camal ay kuu tahay way biladii aamantum adoo yiro kale ay la mid tahay fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa aamantum ay bimaa aamantum biladii aamantum wey kii aad rumayseenoo kale ay rumeeyaan bihi shaygaba faqad ihtada way hanuuniyen wain tawallow haddii ay jeestaan oo aynan rumaynin yani maaragtay xaqi ay ka jeestaan oo baatilka ay aadaan oo rusushii iyo ambiyadii ay kala qaadaan oo qaarna ku kufriyaan qaarna ay rumeeyaan fa inamaa hum ayagu fii shiqaaqin khilaaf dhexdii kuwa ku sugan weeyaan yani ashiqaaq hadda waxaa loo jeedaa ashiqu waxaa la yidhahdaa waa aljanib dhinaca shiqiga la yidhahda dhinaca wey shiqu rajul haddaa tira waa dhinac jeex baa loo jeeda jeex weeyaan marka hadda waxa weeye yani fii khilaafin ay ku sugan yihiin wey muslimiinta dariiqay mareen mid aan ahayn bay mareen wey saasaa loo jeeda fa inamaa hum ayagu fii shiqaaqin unbay ku sugan yihiin yani maaragtay la dhinactan ayay ku sugan yihin bimacnaa khilaafay ku dhex sugan yihiin wey khilaafay ku sugan yihiinoo baatil bay wataan markii xujadana loo cadeeyey dabadeed hadday jeestaan shiqaaqaas ay ku dhex sugan yihiin fasayakfiikahum llahu fasayakfiika waxaa ku kaafinayo hum kuwaa shartooda iyo balaalkooda iyo maarata dhibka ay leeyihiin waxaa kaa kaafinayo allahu alla kaa kaafinayo nabigeena laleeyahay calayhi salaatu wasalaam allah baa ku kaafini shartooda kaa ilaalinayo kaa dhowrayo wy fasayafiikahum allah ilaahay baa ku ilaalinayo ku dhowrayo oo kaa kaafinayo shartooda waxay ku gaarsiin karaan lama arka weya wahuwa allah asamiicu allihii maqal badan wey min aqwaali cibaadihi addoommadiisa waxa ay leeyihiin waa maqli ogyahay waa samiic weeye alcaliimu allihii cilmi badano xaalkoodao dhanba ka warqabo cilmi u leh weeyaan صibغة اllahi wman axsanu min allahi صibغaة wanaxnu lahu caabiduun صibغaة اllahi ilzamuu laazima صibغaة اllahi si urinjeyntiisa laazima waman kumaa axsanu ka wanaag badan min allaahi alle sibqatan si urinjeynta yani yaa ka wanaag badan wanaxnu anaguna caabiduuna kuwa caabudaya baan nahay lahu allah kuwa caabudaya baan nahay marka aayaddan sibqat allah sida masalan qataada oo kale uu warinayo ay mufasiriinta kasoo guurinayaan wuxuu leeyahay yuhuudda ayaa awlaadeeda tasbiqu abnaa'ahaa yahuudan markii maaragtay ilmuhu ou dhasho ay maaragtay inta biyo ku dhex ridaan bay dhihi jireen yani sibqa yahuudiya u qaatay wakadalika nasaaraduna wuxuu yidhi wanasaara tasbiqu abnaa'ahaa nasaara yani nasraani buu noqday ay oran jireen yani sidaasoo kale bay ujeedaan marka hadalkaas oo kunuu huudan aw nasaaradiya ladaba socdaa tiibaa weli ladaba socdaa ilan ariiqa lagu hanuun waxay yidhaha tahtaduu bay dheheen kunuu huudan aw nasaara tahtaduu hidaayada inaysan taa ahayn waana loo sheegay inay muslimiinta waxa ay ka diin dhigteen hadday ka diin dhigtaan inay hanuunayaan hidaayada in halkaas taa loo sheegay marka sibqat allahi sibqada yani hadda sibqat allahi marka la yidhaahdo maxaa lagu nasbinayaa hadda waxaan ku nasbina aliqra waxa la yidhahda ay naxaadu yidhahdaan aliqra ilzamuu sibqat allah ama calaykum sibqat allah in la yidhaahdo waa lagu nasbiyaa waxa kale lagu nasbiya lagu kordhigi karaa in bedel laga dhigo yani bal nattabicu millata ibraahiimadaas xagga bal millata ibraahiimaan millata ibraahiim way kordhignay halkaas marka inaan ka bedelno yani nattabicu millata ibraahim aan raacayna sibqat allahi alla sibqadiisii baan raacayna in la yidhaahdo marka sibqa يعني ماشى كنت على جسبة فعل كاسو يعني سبغضة يعني وحنا جينا مركز صبوا منصوب ويان سلاس وقرب جينا ويان مركا يعني حتى سبغضة أنا ودينتي بالوجيدا سبغضة الإسلام بالوجيدا الإسلام أي لوجيدا دين الله بالوجيدا صبغة الله على دين في في لازمة هذا يروك لله مثل عبد الله بن عباس مجاهد قتاد أبو العالية عكرمة إبراهيم النخعي حسن البصري قتادة ضحاك وغيره من السلف يقوم السريان الزموا دين الله بإليه صبغة الله أي دين الله دين إلهي اللازمة مركا أنا يا شيخي خير الله سيه وحكسه قوريه لقد صمالي مكو فسرايه سأرنجين وديجري يعني شيخ محمد علي رحمة الله عليه وحوديجري سأرنجين هوتنا حدا في يرسل وقد الصومالي مركا في يرسل فعل يعني اسم كان صبغة مركا تراهد وفعل هو فعل مركا تراهدنا مصدر مصدر الهيئة اللي يراهدها يعني ما عرفي يعني ما عرف مركو ليه بدر الدين مركو قام للانيزة وحوليه لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة أساس يراهدها لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة لهيئة كمشية الخيلة ساس يراها يعني هذا الصبغة مركا تراها وفعله وزنك اللي يراها ذوي فعله واحد فعله مركا تراها يعني حب حب أورنجيين واحد سي أورنجيين قتلة فأحسن القتلة سلميرا فإذا قتلتم حديث محوها فأحسن القتلة هيئة الدليد حب الدليد سي الدليد هجاجية وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وفعلها هو فأحسنوا الذبحة هيئة الجور عدة أما سقوا الجور عدة حياجية ساسو كلا لوجينا مركب ما دام الصبغة أي كعبرين قال لي رنجين الله فطرني سباب اللوجي ذا ويا مركب صبغة الله تلزم صبغة الله الله الرنجين تيسي لازمة يعني أو فطرني لازمة وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وتوحيدك أوي ومن كما أحسنك وناك بدن من الله ألا حقيسة صبغة محاك وناك بدن يعني صبغة أهام محاك وناك الرنجينة إيه مارتي دين أهام دين ربي كيبا كوناك بدن وحك وناك مجروية ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام إسلام لماذا صبغة هذه الرنجينة هذه مثل كوناك بدن بطق أوقاتها مجرتوية ونحن أنقنا عابدونك وعابد بأنها له الله وعابد يبأنها وياه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل وحكر النبي محمد أتحاجوننا من لا حجيت ميسان يعني حجتني نقول حجيت ميسان في الله أي في توحيد الله على توحيد كيسا وإخلاصه والانقياد إليه يعني الله وإخلاص الله سمعيه الله قال سمو تامية نقول دوريسان حجده وضوطي ويان تاسا نقول دوليسا وهو والحال هو اللهنا ربنا ربك إن أويه وربكم ربك إننا أويه معبودك إني إذنك معبودك إننا أواسقيه أويه يعني مثل أنك نقول تصرفه لما أمره إذنك إذن ما أمره أسقه أويه الله هات ما إنا وحيد مي أو كلية بل نقول لك الله ميسانا نقول حجيتا ميسانا أتحاجوننا ma nala xujaysamaysaanoo nala doodaysaan oo nagula dagaalamaysaan filaahi alle fii tawxiidihim yaad nagula dagaalamaysaan wa huwa allahna rabbunaa rabbigeenna uu yahay macbuudkeennii warabbakum idinkana macbuudkiinna uu yahay walanaa annagu waxaan leenahay acmaalunaa mar hadday sidaa tahay ooba tawxiidka aad nagula dagaalamaysaan walanaa annagu waxaan leenahay acmaalunaa camalkeennaan leenahay waxaan samaysano annagaa iskale walakum idinkana waxaad leedihiin acmaalukum waxaad samaysataan acmaashiinaad leedihiin annagana waxaan samaysanaan leena idinkana waxaad samaysataan baad leedihiin wanaxnu annaguna mukhlisuuna kuwa hogaansamay oo ikhlaas yani maarata saafi yeelay oo camalkoodii barax tiray baan nahay lahu allah kuwa camalkooda u barax tiray baan nahay mukhlisiinaan nahayo ikhlaas baan samaynayo rabbi baan camalkeena u barax tirnay shirkigana waa ka bari noqonay weeyaan waxay la mid tahay aayadda allah uu leeyahay wain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalakum antum bari'uuna mima acmalu wa ana bariiu mima tacmaluun aayaddaasoo kale bay la mid tahay lam taquuluuna bal ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan yani waxay dhihi jireen yahuuda نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق نبي يعقوب أسباط كل يهود بي أحايين دين اليهود بي هيتي نصارى من وحيلين دين النصارى بي هيتي سيبا حتى نولين لقاحب لي أم تقولون بل أتقولون ما وحد أرميتان إن إبراهيم نبي الله إبراهيم وإسماعيل نبي الله إسماعيل وإسحاق نبي الله إسحاق ويعقوب نبي الله يعقوب والأسباط أولاد يعقوب وذريتي أه kaanuu waxay ahaayeen miyaad odhanaysaan huudan yahuud bay ahaayeen aw amase nasaara nasaaray ahaayeen miyaad leedihiin yahuudna waxay leedahay yahuud bay ahaayeen nasraanona waxay leedahay nasaaray ahaayeen qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow marka a antum ma idinka aclamu ogaansho badan am amase allahu baa aclamu ogaansho badan weeyaan yani allah waa mubtada khabarkiisa oo go-an yaho aclamudaas weeyaan ouna tusinaayo jumlada sadrigeeda hore antum aclamudaas ayna tusaysa weeyaan ma idinkaa ogaansho badan mise rabbi baa ogaa ogaansho badan allah oo addoome ay u ahaayeenoo abuurtay wuxuu leeyahay yahuudna ma ahayn nasaarana ma ahayn mushrikiinna ma ahayn marka ma idinka ogaansho badan markaad leedihiin yahuud bay ahayd nasraani bay ahayn aada odhanaysaan qul waxaa ku tidhaahdaa antum ma idinka yahuudi iyo nasaaradiiye aclamu ogaansho badan nabiyullaahi ibraahim inuu nasraani ahaa ama yahuudi ou ahaa ma idinka ogaansho badan am amase allaahu alla yani aclamu ogaansho badan weeye ay aclamu ogaansho badan allah baa ogaansho badan miya xaqiiqada waxa waa allahu aclam allahu aclamu minhum ilaahay baa ka ogaansho badan ay addoommo u ahaayeen asagana wuxuu noo sheegay maa kaana ibraahiimu yahuudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سلا إنه أها نبي الله إبراهيم هي أذريتي أي رب النوشي ومن أظلم ومن كما أحد كيبا أظلم كظلم بدن ممن قفي كظلم بدن قفكاسو كتم قريي شهادة مرخاتي كقريي شهادة ذاسو عنده أكتي سأعطي شهادة ذاسو من الله إليه حقي سكاها مركا عند ذا ظرفكاس هي من الله جار مجرور كذا لبدا هو كسفينينا في محل نصب في وحيالان يعني في محل نصب وشهادة ستة كسفينينا ويا ممن قفي كذا المبرن ومن كما أظلم كذا المبرن ممن قفي كذا المبرن كتم قريي شهادة مخاتكع وعنده أكتساء شهادة مخاتكع شهادة عنده أكتساء شهادة من الله على الحق زكاة قد كتريي يا كذل مدن أصلا هو أبيحي وأنا الله شيء أو كم رح تكعوا أبيحي أحد كان يا كذل مدن قد كذل مدن مجروية يعني لا أحد أظلم من هذا قد كان قد كذل مدن هو نفسي كذل من بدن حق كذل من بدن كذل من بدن مجروية وما الله الله مؤلنا هاني بغافل عليه هالمانسم عما تعملون وحصمين إيسان حصل إيسان وعمل كينا رب ما هالمانسنا وأبيحي وتهديد waa tahdiid wey mar hadduu alle og yahay oo camalkiina ou koobay wuu idinka abaalmarinaya yujaaziikum calaa acmaalikum camalkiina rabbi idinka abaalmarinaya maalinta qiyaamaha wey tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum waa aayaddii ayaa lagu soo celiyey mar kale oo hadda aan soo marnay tilka taa ummadaas oo nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaata ummadaha wan wanaagsanoo saalixiinta o ambiyada iyo rususha ilaahay ah ummatan ummad wey ummadda oo qad khala tagtay horay u tagtay lahaa waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay camalkeedii wanaagsanaa ayay leedahay oo rabbi ka abaalmarinaya ayaga ayuu rabbi ka abaalmarinayaayo ayaga ku intifaacayo weyaan walakum idinkana waxaad leedihiin maa kasabtum waxaad kasbataan haddaad yahuudi ku nagaato diinta islaamka aadan qaadan oo shirkigii ku jirto ama nasaaradii shirkigii aad ku dhex jirtaay waxa weye waxaad kasbataad leedahay oo xumi ah baa laga abaalmarin laakiin aabbayaashay bay ahaayeen waxba kuu tari mayso wey walaa tus'aluuna laidin weydiin maayo la idima su-aalayo camaa shaygii xaggii wax laidinka weydiin maayo can iyo maa ayay ahayd markaasaa nuunkii miim loo bedelay markaasaa labada miim laisdhexgeliya camaa sidaasaa la yidhi laisku idqaamo wey can iyo ma camaa shay xaggii waxba laidinka weydiin maayo كانوا أي أهايين يعملون قوة سمائية لإذن ويدين ماي ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو يعني ما عرفتي آيادا آيات دي ذي فرأوكها اللي وحوليه يعني آيادا آيادا لمكة إن السلف الماضين من آبائكم وحوليهم من الأنبياء والصالحين يعني السلف كي إذن كهر مري وناكتنا أو أنبياء وصالحين تكملها لا ينفعكم انتسابكم إليهم idinku nisba sheegashadiina ama isba sheegataan oo tiraadaan waalidkaybuu ahaayo waa ku abtirsadaayo isku reer baan ahayna wuu fiicna waxba idin tari maayo goormo laakiin id lam tafcaluu khayra id lam tafcaluu khayran yacuudu nafcuhu calaykum haddaadnan khayr nafcigiisa uu idinka idiin soo noqonayo eednan samaynin faina lahum acmaalahum haddaydnan samayn camalkoodii bay leeyihiin allatii camiluuha walakum acmaalukum aad leeyihiin marka yani waxaa la rabaa aabbaha adiga ku dhalay camalkiisuu leeyahay kaaga shaqo ku mari adigana kaadaad leedahay ha ku kalsoomin aabbaha hadduu cibaado badan yahay hadduu saalix yahay hadduu ahlu khayr yahay hadduu sunnada ku toosan yahay adog adi adagu anfacaya adigu anfici maayo adiga waxaa ku anfacay salaaxaada ku anfacayo ma aha waxa ay maaragtay wadaadada suufiyada soomaalida ay dhahaan yani ma waxay yidhahdaan karaamatu laabaa'i kanzu lawlaadiyay dhahaan yani karaamatu laabaa'i kanzu lawlaad aabbayaasha karaamada iyo burhaanta ay leeyihiin waa kanzi maaragtay meel u yaalla awlaadda awlaadda iska la yeli berri ku baxsanayso ma jiro kaadaad ku baxsanaysa ma ujeedaa laha maa kasabat walakum maa kasabat aabbaha haddaw karaamada ahaa karaamadiisa isaga anfacaysa laakiin adiga waxba ku tari mayso adiga karaamadaada ku anfacaysa camalkaaga saalixa wey marka aan camal falanno khayrkana aan ku dadaalno qof walbo sunnada ha ku dadaalo wallahu subxana wa tacaala aclam